halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis shanta bisha mey ee sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay agaasimii hore nabad sugidda puntland oo ka digay khatar ka iman karta fikirka isas oo ku sii fida soomaaliya
idaacadku meelo badan bay kusoo lacabuuran tahay hal goboladaasi waxay kaga duwan yihiin soomaaliya waa halkii ugu horreysay ee lagaga dhawaaqo ururka daacish inuu soomaaliya ka ukabay calankii ururkana uu ka taagnay soomaaliya si caalamiya ama si ballaaran oo loogu dhawaaqo wey
waxa aad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan doorashada duqa magaalada london oo maanta loo dareerayo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo balse marka hore qodobadii walka caalamka ugu doorka roona
koomishinka midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin ku saabsan wax ay falanqeeyayaashu ku tilmaameen inuu yahay qorshihii ugu ba'naa ee ku wajahan wax ka qabashada xaaladda qallafsan ee soo galootiga yurub muddo toban sannadood ah qorshaha waxaa ku jira hab cadaalad ah oo wadamada laga codsanayo in ay aqbalaan tiro qaxooti ah haddii kalena ay bixiyaan ganaax lacageed oo ay ku xuruubaan mas-uuliyiinta midooda yurub ayaa sheegay inuu qorshahaasi yahay mid dib loogu habaynayo nidaamka magangeliya doonka ee yurub si loo hubiyo in waddan kasta uu qaato qiyaas isku dheeli tiran oo soo galootiga ah taas oo sannadkii lasoo dhaafay gaadhay hal malyuun oo qof waxaa kale oo qorshahaasi ku jira in muwaadiniinta dalka turkiga ay fiisa la-aan ku mari karaan qaaradda yurub
magaalada fort macmary ee gobolka alberta ee kanada ayaa gebi ahaanba dadweynihii ku noolaa laga daadguraynayaa kadib markii uu soo gaadhay dab laxaad leh oo keynta ka kacay ku dhowaad sagaashan kun oo qof ayaa lagu amray inay guryahooda ka baxaan kadib markii shaqaalaha debdemisku ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan ama xakameeyaan dabkaasi sii fidaya jidka keliya ee weyn ee looga baxo magaaladaasi ayaa dukaamada ku yaalla waxa ay sheegeen inay cuntadii iyo agabkii kale laga iibsanayay ay gabaabsi ku tahay kun iyo lix boqol oo guri oo ka mida magaalada ayaa ilaa haatan gubtay ilaa haatan lama soo sheegin cid ku dhimatay dabkaasi iyose saraakiisha waxay sheegeen in dabkan ay u aanaynayaan cimilada qallalan ee kulul gobolka alberta ee kanada waxaa ku jira kaydka shidaalka saddexaad ee ugu weyn dunida marka laga reebo kan ku jira wadamada sacuudiga iyo venezuela maraykanka oo ay u wehelinayaan kow iyo toban waddan oo xulafadiisa ah ayaa waxay ku shirayaan dalkaasi jarmalka si ay uga wada xaajoodaan dadaalka wadajirka ah ee ku wajahan ololahooda ka dhanka ah kooxda daacish hadal ay si wadajira u soo saareen wadamadaasi ayaa waxay ku caddeeyeen in ay mar kale xaqiijinayaan taageeradooda oo ay korusii qaadi doonaan isla markaana ay sii xoojin doonaan guulaha ay soo hooyeen bahwadaagtooda jiidda hore jooga kooxdu waxa ay sheegeen in ay wakhti dhow xoog dheeraad ah ay geyn doonaan dhulkaasi si loo dedejiyo burburka kooxda daacish ee haysata magaalooyinka mowsil iyo raqa ee dalkaasi ciraaq maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ugu baaqay dhammaanba hogaamiyayaasha siyaasadeeda dalkaasi ciraaq in ay dadaal adag u galaan sharciga iyo dib u heshiisiinta nabadeed ee ku wajahan kala duwanaanshaha siyaasadeed si loo wajaho dhibaatooyinka ka jira dalkaasi ciraaq isla markaana loo noqdo dad ka midaysan cadowga guud waxa ay ku tilmaameen oo ah ururka daacish barasaabka gobolka ohio john kaysig ayaa ka haray tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka shalay taasi oo waddada u xaaraysa maalqabeenka donald trump inuu noqdo musharax xisbiga jamhuuriga waxa uu tartankan intii uu socday uu helay ergey oo keliya waxaana uu ku guulaystay gobolkiisa ohio oo keliya senatarka texas laga soo doorta ted cruz ayaa isagu tartanka ka haray talaadadii kadib markii si weyn loogu jebiyey gobolka indiana doorashadii ka dhacday donald trump waxa uu haatan ka soo hadhay musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo markii tartankan uu bilaabanayay ahaa toddobiyo toban musharax halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay burburisay xarun ay mintidiinta ka tirsan ururka isas ay ku tababaranayeen oo ku taala nawaaxiga janaale ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kalena agaasimihii hore ee sirdoonka ee puntland ayaa ka digay khatarta ka iman karta in ururka daacish iyo fikirkoodu ay ku fidaan soomaaliya waxaana uu sheegay in kooxda daacish ay ku biireen in kooxda daacish ee ku biirta isis ee ku dhuumaalaysanaysa buuraha bariga puntland ay taageero ka heleen ururka isis islamarkaana ay dhalinyaro cusub qorteen khadka telefoonka ayaan kula xiriiray agaasimihii hore ee sirdoonka puntland cabdi xasan xuseen cabdiyare waxaanaan ugu horreyn weydiiyey baldhab ahaan in ururka daacish uu uga jiro soomaaliya xilligan oo uu shaqaynayo wallaahi runtii horta fakarkaani soomaaliya waa yimi wuuna ku tallaalmay waxaana hadda la yidhaahdaa labadii kun iyo shan shan iyo tobankii wuxuu bilaabmay fakarkan soomaaliya daacish nabada ay ka ka bilaabmay wuu ka jiraa waan dhihi karaa soomaaliya wuu ka jiraa waxaad ogtihiin meelo soomaaliya ka tirsan gaar ahaan bariga xooga soomaaliya in ay ku abuurmeen kooxihii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa inay la midoobeen ururweynaha daacish ama isis oo hogaamiyo wadaadka lawada yaqaan ee sheekh cabdiqaadir muumin horena uu ahaa daaciga iyo mufti ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi goboladaasi bariga ah gaar ahaan buurahaas ka unkamay oo ka jira ururkaasi wuu ka jiraa waxaad ogtihiin in iyaga iyo al-shabaab ay dagaal ku dhex mareen buurahaasi oo ay iska caadiyeen oo khasaaro laba dhinacba oo ka dhashay taasi waxay sahas aada usoo u taageedhay ururkaasi daacishka ama dadka taageersanaa oo daacishnimada takrada qaatay inay taageero gudaha iyo dabaddaba ay ku helaan dagaalkaasi hadduu dhacay waxaa bilaabmay dhalinyaro badan oo ka tirsanay ururka al-shabaab inay u fikadeen goboladaas inay ku biireen ururkaasi in ururkaasi uu mid yar unug yar ka kooban buu ahaay isu bedelay mid ballaaran samaystay base basekaasoo lagu loogu talagalay ama qeyb ka yihiin inuu bisiyo tababaro inuu qalab logistica uu helo waxaan runtii xusid mudan waxa uu connection ama xiriir la sameeyey daacish daacishka ka jira wadankan hadda soomaaliya deris xagga badda kale ah ee yemen oo ay ka jiraan qalaalasiyo waa gartay marka ururkan markiisii ugu horreeyey cabdiqaadir muumin uu ku dhawaaqayey dadku waxay lahaayeen tiro aada u kooban baa ku jirtay hadda imisaa lagu qiyaasi karaa tirada urur ee kooxdan
horta way kala daacishto meelo badan bay ku kala abuuran tahay hal goboladaasi waxay kaga duwan yihiin soomaaliya waa halkii ugu horeysay ee lagaga dhawaaqo ururka daacish inuu soomaaliya ka unkamay calankii ururkana uu ka taagmay soomaaliya si caalamiya ama si ballaaran oo loogu dhawaaqo wey laakiin waxaa jirta meelo ka tirsan gobolada koonfureed ee soomaaliya sida gobolada shabeelooyinka iyo jubbooyinka intaba ay ka jiraan xubno iyo kooxo taageersan daacish oo ay runtii waxaana jiray dagaalo ba-an oo ku dhex maray ururkii al-shabaab xubno ka tirsanaa oo qaatay fakarka daacishka iyo al-shabaabka ruuxooda dad badan lagu laayay hogaamiyaalaha dad badan lagu xirxiray marka hadda waxaan dhihi karaa haddaan usoo noqdo su-aashaada gobolada bari ah sheekh abduqaadir muumin uu joogo waxaa la sheegaa marka hore inay ku unkameen labaatan iyo soddonay laakiin hadda inay marayso inta udhaxaysa boqol iyo konton wax ku dhow ilaa boqol ilaa boqol iyo konton dagaalyahan inay hadda tababaradii ugu horreeyay ka baxeen qalabkii ugu horreeyana ay heleen su-aasha kale la isweydiin kara waxa weeyaan taageero ma ka helaan ururka daacish ama yeman ha joogaan ama meel kaleba ha joogaan runtii ururkan halkan jooga daacish soomaaliya waxaan dhihi karaa way ka helaan way bilaabatay taageerada ay ka helaan ururweynaha daacish runtii taageeradaasi dee macno badan bay isugu jirtaa oo waxaad ogtihiin in fiidyowyo badan iyo qoraalo badan ururweynaha uu soo saaray uu kuga hambalyeynayo walaalaha soomaaliya inay ku biiraan ururkaa uu soo dhaweynayo taasi waa qeyb qeybta kale macnawiyanka marka la eego ciidamiyanka ahi runtii waxaan waxaa jirta tababarkaasi markii cabdiqaadir beeska halkaa ka bilaabmay inuu ka helay waxa la yidhaahdo inuu ka helay taageero badan uu ka helay bilow ah baan leeyahay uu ka helay daacishka yeman kasoo gaaday taageeradaas oo ah u badan qalab ciidan iyo oo ay kamid yihiin hub ay kamid yihiin dres iyo waxaa lamid ah sidoo kale xataa waxaa la sheegayaa inay macalimiin ay loo soo diray oo ay fahamiyeen habka ay ku nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin inay qaadan karto sidoo kale waxaa jirta wararka sheegaya runtii inay hataa iyagu ay u bilaabeen xaggii fanka inay ka caawiyaan oo ay diyaar u yihiin balse ay xataa bilaabeenba aan dhigi karo inay fanka lacagta xagga lacagta ay ay ka caawiyaan ururka marka say inay soo gaarto halkay uga ti goormay ahayd goormay taageeradan soo gaadhay say halkay soo martay Eh, eh, runtii en, waxaan sheegnay inay en, ururkani eh, qaybta bari soomaaliya ay degan yihiin buurahaasi buurahaasina ay badda casho ay ku jeedaan waxaa xusid mudan en, inay taageeradaasi meesha ay soo ka timi ay tahay yeman En, yemankan en, dhankan en, soo xigta xagga soomaaliya soo xigta gobolkan xadramowt la yiraahdo ay ay ka timi mukulle meelaha ay ay- ay haystaan nimankan iska ahi ay sii jiraan Eh, taageeradaas badda ay soo madhay En, dee soomaaliya waa sida iska caadiga ahi hubka shabeec darada ayay soo galaan Eh, waxaa doonyahan dheereeya skidoodka la yiraahdo waxay u kala socdaan lix saac ilaa siddeed saac inta udhexaysa Eh, meeshaas so- yeman iyo soomaaliya Eh, marka hubkaasi waxaa la yidhaahdaa bishii labaad february iyo- iyo march hubkaasaa soo gaaray waana ka arki kartaa nidreeskii ay ahaayeen eh, daacish fidyada ugu dambeeyey inay inaad ka arkaysaan dharkii ay qabeen iyo calaamadahoodii Eh, sidoo kale waxaa laleeyahay dhaqaalaha waa loo bilaabmay dhaqaalahaasi wuu soo gaaray labada bilood ee ugu dambeysay ururkaasi oo waxaa hadda laga dareemi karay deegaanka ay hadda ku nool yihiin inay iibsadeen qalab badan inay baabuur ay iibsadeen inay xoolo badan ay iibsadeen inay dadkii ay ku samaynayeen xataa maalgelin xataa abaarihii hadda ugu dambeeya laga qaylinayay waxay sameeyeen dadka iyagoo kasbanaya diyardaan iyo wax lamid ay sameeyo marka eh, runtii meesha ay ka heli karaan ugu dhow eh, waa albaabka yaman ee soomaaliya ku furan Eh, haysana idina kantaroolin ay goboladan hadda ay haystaan daacish ee yaman
kaasi waxau ahaa cabdi xasan xuseen cabdiyar agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland oo iigu warramayey khadka telefoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada london waxaa maanta loo dareerayaa doorashada duqa magaalada oo ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan ee waddankaasi britain musharaxiinta tartamaya waxaa ugu cadcad saadiq khan oo ka socda xisbiga shaqaalaha iyo zak goldsmith oo ah xisbiga talada haya ee muxaafadka magaalada london ayaa ah magaalo ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan dad soomaali ah oo codaynaya haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada london kula xidhiidhay wariyahayaga magaaladaasi london ridwaan xaaji cabdiweli waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal sida tartanku uu u socdo
cumarow aad iyo aad baa umahadsan tahay Een, runtii doorashooyinka eh, dowladaha hoose meelo fara badan ayay ka dhicay ayay ka dhacayaan oo liverpool iyo bristol ay ku jirto laakiin dabcan sida aad sheegtay london waa meel aad iyo aad eh, looga dareemayo maanta doorashooyinka ay ku tartamayaan eh, labada nin ee ugu cadcad ee kala hogaaminaya murashaxnimada xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya oo doonaya inay qabtaan duqa magaalada london iyo een, xisbiga mucaaradka ee laborka oo isna murashaxa u tartamaya jagadan sadiiq khan uu doonayo inuu ku guuleysto guud ahaan doorashooyinku marka waxay ka dhacayaan goobo loo cayimay oo dalka oo dhan ah waxaa lagu tartamaya waxa ay noqon doonaan laba kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo afartan kuraas ah oo dadku ay kasoo eh, maaragtay ka heli doonaan ku dhowaad boqol iyo labaatan iyo afar degmo marka waa dabcan een, baarlamaanka ama baarlamaanka loo yaqaano dowladaha hoose runtii waxaana moodaa in dadku ay aad iyo aad eh, u hadalhayaan doorashadan aad iyo aadna uga duwan tahay doorashadii ugu dambeysay ee sanadkii labada kun iyo sideed ee conservative-ku ay ku guuleysteen marka waxaa la rajeynayaa in natiijadu ay soo baxdo een, eh, xilliga eh, gelinka dambe ee maalinta jimcaha ah laakiin een, runtii waa doorasho aad iyo aad dadku aanay weli u ogaan karin cidda ku guuleysan karta labada musharax ee ugu cadcad waxaa ka mid ah sadiiq khan oo kasoo jeeda asal ahaan dalka bakistan dadka muslimiintii intee in la-eg ayay arrintaasi hadalhayaan Een, cumarow waa runtaas dabcan sida aad sheegtay een, sadiiq khan waa mudane barlamaan oo hadda laga soo doorto mid ka mid a xaafadaha magaalada london Ee, muddadii ugu dambeysay xisbiga laborku waxay u sharaxeen inuu noqdo qofka een, u tartami doona een, duqa magaalada tan london Ee, waa nin runtii een, lawyer ahaa muddo aad iyo aad u fara badan barlamaanka muddo dheer ku jiray siyaasi ah Ee, dadka muslimiinta iyo dadka guud ahaan aan asal ahaan dalkan u dhalan ama aan kasoo jeedinna ay runtii aad iyo aad u jecel yihiin oo ay ka dhex arki karaan inuu yahay qof wax qaban kara inkastoo xisbiga conservativku ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku furayeen dacaayado la xiriira inuu u nuhul yahay arrimaha xag jirka iyo waxyaaba saas oo kale ah laakiin waa nin runtii taariikh marka la eego arrimaha bulshada iyo dadka u haysta in laga tira badan yahay iyo dadka muslimiintuba ay maanta codadkooda siin doonaan hadduu ilaahay idmo marka waa nin runtii ay dadku u arkaan in wax fara badan oo isbedela uu soo kordhin kara haddii uu guulaysta ilaa iyo hadda waxaa tilmaamaha ugu waaweyn ee la xidhiidha saabaasha doorashaduna ay sheegayaan inuu ku horeeyo laakiin waxaan la garan karin sida dadku ay codadkooda u dhiiban doonaan sababtoo ah waxaa la rajeynayaa ama la filayaa in dadka codbixiyayaasha ahi ay ka yaraan doonaan doorashadii tan ka horreysay oo markii hore boqolkiiba lix iyo lixdan qof lagu qiyaasay inay inay ka qayb galeen laakiin hadda waxaa cabsi laga qabaa in boqolkiiba afartan ay hoos u dhacdo oo dadku aanay aadin sanadiiqda codbixinta labadan musharax mid ka mid a haddii ku guulaysto saamayn intee la-eg ayuu ku yeelanayaa qaxootiga wax isbeddelahse ma imaan karaan haddii uu ku guulaysto saadiiq khan oo ka soo jeeda xisbiga mucaaradka ee labor party runtii horta doorashadan waa doorasho oo ku kooban sida loo maamulayo magaalada london iyo sida loo horumarinayo iyo siyaasadaha dabcan guud ahaan la xidhiidha magaaladan caasimadda ah laakiin wax weyn ayay ka tari doontaa inuu isu dheelitiro runtii dhibaatooyin fara badan oo dadka muslimiintu ay u arkaan in xilligan lagala kulmi karo xisbiga conservative-ka ee talada haya oo marar fara badan sharciyo ad adag soo saara oo ay dadka muslimiintu u arkaan in saameyn ay ku yeelan karaan gaar ahaan kuwa la xidhiidha arrimaha xag jirka waxaa jira muddooyinkii ugu dambeeyey in ra-iisul wasaaraha britain uu waday qorshayaal uu ku doonaya in sharciyo ad adag looga hortegi doono cid kasta oo xag jir lagu tuhmo oo xataa dad fara badan oo muslimiin ay u arkeen inay arrintaasi dhaawaca ku tahay marka runtii sadiiq khan iyo ka sokow inuu yahay xisbiga mucaaradka ee leyborka oo dadka qaxootiga ah iyo dadka muslimiinta ahba ay u arkaan xisbi ka roon inuu yahay xisbigan dhinaca midig haddii dhinaca kale aan eegno cumarow ninka hadda kasoo horjeeda sadiiq khan waa nin runtii xisbiga conservative-ka marar fara badan mudane barlamaan usoo ahaa oo ka tirsanaa xisbigaas oo muddooyinkii dambe loo sharaxay inuu xilkan qabto waana nin wariye ahaa marka taariikhdiisa dib loo eego laakiin dadku waxay ka orinayaan in badan oo kamid ah dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee asal ahaan kasoo jeeda dalalka kale ee caalamka inuu yahay qof aan ka duwanayn dee xisbiga conservative-ka oo wax badan aan lagala kulmi karin marka waxay u eg tahay runtii hadda guud ahaan marka la eego in dadku ay ay sadiiq khan aada u yaqaanaan marka la barbar dhigo zack goldsmith laakiin sida doorashada looga soo qayb gala ayay ku xirnaan doontaa rajada sadiiq khan inuu noqdo meeyarka magaalada london ridwan ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya doorashadan maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hadda ka hor dhacay doorashadan way ka duwan tahay doorashadii ugu dambeysay ee lagu tartamayey maamulka magaalada tan london sanadkii labada kun iyo sideedda ayaa uu talada qabtay meeyarka hadda magaalada tan london ee xilka kasii degaya boris johnson runtii xisbiga laborku muddo dheerba ma aanay ka dhex muuqan inay magaaladan ay la wareegaan maamulkeeda iyo inay ku guulaystaan duqa magaalada tan london marka xisbiga laborku waxay tijaabin doonaan sida ay ugu guulaystaan doorashadan haddii ay ku guulaystaanna waxay u noqon doontaa runtii waxa ay ku faanaan oo u muujin kara xataa in doorashooyinka soo socda ay guul ka gaari karaan oo dalka ra-iisul wasaarenimo ay ka gaari karaan oo guud ahaan siyaasadiisa ay hagi karaan marka waxyaabahaas oo dhan marka la qiimeeyo waa doorasho runtii xiisaheeda leh sidaan horeyna kuugu sheegayna waxa ugu badan oo uu dadku hadda isweydiinaan waxay tahay mararka qaar inaysan kala jeclayn inay ka qayb galaan doorashadan oo aysan ogeyn cidda ay codkooda siinayaan taas ayaa runtii meelaha qaarkood dadku ay muujinayaan inay keeni karto haddii dadku sidii la rabay codka aanay u dhiiban inaan la garan karin cidda guulaysanaysa laakiin ilaa iyo hadda waxaa ku horeeya saadaasha in uu ku guulaysan doono sadiiq khan
waa hagaag dhegeystayaakaasi waxaa hardawaan xaaji cabdiweli oo jooga magaalada london oo maanta looga dareeray doorashada duqa magaaladaas oo khadka telefoonka igu waramayey
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqday magaalada flint ee gobolka michigan halkaas oo kula kulmay dadka magaalada oo weli ka caraysan kadib markii biyo magaaladaasi uu sumoobay madaxweynaha ayaa la kulmay mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa gobolka waxaana uu khudbadu jeediyey dad ilaa kun qof gaadhaya oo u badan muwaadiniinta midooda maraykanka zalatiga hog sida ay soo sheegaysana booqashada mister obama waxay ka dambeysay markii warqad uu ka helay gabarh siddeed sano jira oo ka mid ah dadka degan magaaladaasi cumar xasan ayaa warbixinta inoo haya aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in booqashada madaxweyne barack obama ay tahay astaan muujinaysa in madaxweynuhu weli uu sii wado taageerada uu u hayo dadweynaha magaalada filint ee gobolka michigan afhayeenka aqalka cad ee maraykanka john ernest ayaa arrintaas ka hadlay sida uu madaxweynuhu ku xusay warqad uu u qoray toddobaadkii lasoo dhaafay mari kopeni oo ah gabadh yar oo daafaha magaalada filint loogu yeedho little miss flint oo macnaheedu yahay gabadha yar ee magaalada filint ayaa waxa uu madaxweynuhu u sheegay in dadka ku dhaqan magaalada filint loo baahan yahay inay ogaadaan marka ay kaameerooyinka waxduuba ay ka tagaan goobtaas kadib in ay weli sii socon doonto taageerada maamulka ee ku wajahan gobolka iyo dadaalka loogu jawaabayo degmada in la sii wadi doono dhibaatada biyaha ayaa waxay dhalatay kadib markii ay isha biyaha ee warshad ku taalla detroit lagu xidhay dixda magaalada filint taas oo leh milix aad u badan milixdaas ayaa waxa ay miridh ku samaysay qasabadaha biyaha qaada kadibna waxa galay biyahaasi sun daxalaysan dadka deegaanka ku dhaqan ayaa markiiba bilaabay inay muujiyaan heerka uu dhan yahay daxalka ku jira dhiigooda oo gaadhaya heer khatar ah kaas oo si xun u wiiqi kara caafimaadka carruurta haddaba dor mona hantisha oo ah dhakhtarka carruurta oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxa ay tidhi waxaan arkay qoys jooga kiliniga marka aad eegtid indhaha hooyooyinkana waxa aad arkaysaa in ay cabsi ka muuqato waxaa jira argagax waxaa jira niyad jab sababtoo ah iyagu ma oga waxa ku dhici doona carruurtooda sunta daxalaysan ee biyaha gashay ayaa ah mid dhibaato ku keeni karta garaadka iyo dabeecadda qofka muddo dheer markii ay fadeexadaasi qaraxday sannadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa cadhooday dadweynaha dalkan maraykanka oo uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka barack obama isaga oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi carruurteennu ma ahaadeen in ay noqdaan kuwo ka walwala biyaha ay cabbayaan ee magaalooyinka maraykanka taasina ma aha wax aan aqbali karayno bishii lasoo dhaafay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka michigan ayaa gudbiyey dacwad ka dhanah saddex mas-uul oo xidhiidho leh arrinta biyaha wasakhoobay ee dadku isticmaaleen oo khatar geliyey caafimaadka dad tiradoodu ku dhowdahay boqol kun oo qof sidaas darteedna shacabka oo sameeyey mudaaharaad ayaa waxa ay dalbadeen inuu si deg deg ah isku casilo guddoomiyaha gobolka michigan riik snider balse waxa uu mas-uulku beeniyey in uu sameeyey wax khalad ah waxaanu sheegay inuu gargaar dheeraada ka codsanayo federaalka mar uu isagu la shirayay madaxweyne barack obama waxaan qabaa in fursad badan oo aan ku wada shaqayn karno aanu haysanno sidaas darteedna waxa aan u bogayaa wixii horey loo qabtay balse waa in aan si adag u sii wadno ka shaqaynta arrintan ahmiyaduna waa sidaas riik snider ayaa si cad u cabbayey biyaha magaalada filint oo la sifeeyey si uu u tuso shacabka in ay biyahaasi wax dhib ah keeni karaynin oo uu ammaankoodu haatan sugan yahay hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay in biyaha ay ka soo urayaan sun ama kiimiko
warbixintii zalatiga hog waxaa inoo akhrinayey cumar xasan
waa hagaag dhegaystayaal aad ayaa umahadsan tahay aan idhaahdee haaruun halkaad weli nagala socotaana waa v o a imigana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hay haaruun macruuf oo istuudiyaha igu helinaya
waa tahay cumaro aad baad u mahadsantahay ciyaaraha caalamka waxa ugu weyn qodobka ugu weyn waxa weeyaan ciyaartii xalay dhex martay kooxaha real madrid oo dalka sbain iyo manchester city waxaa lagu ciyaarayay garoonka real madrid ee santiago banabao magaalada madrid ciyaartaasina waxaa hal iyo eber ku bediyey kooxda real madrid waxaa u dhaliyay goolka gareth bayle sidaasina waxaay ku reebtay wareegii labaad lugtii labaad ee tartanka dhexeeyey labadaasi kooxood ee u tartameeyey kii usoo bixi lahaa kama dambaysta ciyaaraha champions leaga loo yaqaano ama koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana ay real madrid la ciyaari doontaa kooxda atletic madrid oo ay isku magaalo yihiin isku wadanna ay kasoo jeedaan sideed iyo labaatanka bisha may waana markii labaad ee muddo saddex sano gudahooda ay labadaasi kooxood isugu soo horaan ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan champions leaga ciyaartaasi xalay aad bay xiise u lahayd waxaa ku gacan sarreeyey kooxda real madrid inkastoo kooxda manchester laftigeeda ay fursado heshay sidaa aan la wada socnana maalintii talaadada kooxda atletica madrid waxay kasoo adkaatay kooxda kale iyadana aad u culus ee wadanka jermalka by munich waxaynu eegi doonaaba waa cidda ku guuleysata koobkaasi maalinta sideed iyo labaatanka bisha may ee soos ee bishan aynu ku jirno sideed labaatankeeda haatanna bal aynu idaacadda kusoo xirno heestii aada u macaneyd ee fanaanadii maandeeq waxaa inoo qaadaya cumar xasan rooraaye iyo
waa hagaag dhegaystayaal intaa ayuu wakhtigu nagu simay waa idaacaddeenii subaxnimo intaas ay ku dhan tahay waa haaruun macruuf iyo cumar xasan oo idinla sidaas iyo maalin wanaagsan good.